habeen wanaagsanna dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo ka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo magaalada washington d c na waa laba iyo tobankii duhurnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan maanta ay taariikhdu tahay aaaanka bisha sagaalaad aaunafarabaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqolabaatan faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay iyo
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynaha maraykanka jo biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambaysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada soomaalida ee gobolka alberta oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada soomaalida dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay waxaa markaas sabab u ah ilmihiion aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega
ciidamada militariga israa'iil ayaa maanta oo isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka lubnaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamku aan idin akhriyo weerarada israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta lebnaan ayaa waxaa lagu dilay boqol qof in ka badan afar boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay xarunta howlaha deg dega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee lubnaan xaruntu waxa ay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur haween iyo shaqaalaha ka shaqeeya xagga caafimaadka waa berigii maanta oo isniina ciidamada israa'iil ayaa waxay duqaymo cusub oo isdaba joog ah waxa ay ku qaadeen deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga lebnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faransa bress duqaymaha israa'iil waxa ay la beegsadeen goobo iyo dooxooyin ka tirsan gobolka nabatiye ee koonfurta lebnaan iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka tire duqaymaha ka dhacay koonfurta ayaa waxay ku soo beegmayaan iyada oo sida hadalka loo dhigay duulaan xooggan lagu hayo gobolka beka oo xuduud la leh suuriya ee bariga lebnaan booliska dalka tanzaniya ayaa xiray xubnaha ugu sarreeya mucaaradka sida uu sheegay xisbigoodu iyada oo mas-uuliyiinta ay u dhaqaaqeen inay joojiyaan mudaharaad ballaaran oo ka dhici lahaa caasimadda ganacsiga ee daar es salaam inkasta oo ay jirto mamnuucista haddana xisbiga mucaaradka ee jadema ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono isu soo baxan oo ka dhana afduub iyo dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka jadema ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyahooda freeman mbowe iyo ku-xigeenkiisa tundu lisa labaduba la xiray isniintii halka booliska rabshadaha ka hortaga la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si ay uga hortagaan isu imaatinka dadweynaha xisbiga jadema ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha samiya suluuhu xasan iyo waa in ay dalka ku soo celisay xaaladihii caburinta ee madaxweynihii ka horreeyey ee john magufuli samiya ayaa xilka waxa ay la wareegtay kadib dhimashadii lama filaanka ahayd ee magufuli ee bishii maarso ee sanadkii kii waxaana ay u muuqatay mid muujinaysa in ay ogoshahay xorriyadda iyada oo beddelaysa xanibaadaha la saaray isu soo baxyada mucaaradka iyo warbaahinta arura kamara disaneyake oo ah siyaasi u janjeera fikirka markiisamka ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka sri lanka sidaasina waxaa shaacisay axaddii guddiga doorashada ee dalkaasi shacabka sri lanka ayaa gees waxay isaga riixeen siyaasiyiintii hore ee wejiga u ahaa dowladihii dhowaa kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta aasiya ay ku riixeen qalalaasihii dhaqaale ee aadka u xumaa disamayake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa islamarkaana ka soo horjeeday siyaasiyiinta afmiinshaarada ee caanka ahaa ayaa taageero lixaad leh waxa uu ka helay dhallinyarada taas oo soo dedejisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday waxa uu ka badiyey hogaamiyaha mucaaradka sajiitha badmasa iyo madaxweynaha xilka kasii degaya ee raniil wikremisege kaas oo kursiga ku fadhiistay laba sano ka hor ka gadaal markii ay sri lanka gunta u gashay qalalaaso dhaqaale oo aada u daran ayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta ah oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington d c guddiga xasilinta la socodka suuqa sarifka somalilan oo ay ka mid yihiin baanka dhexe ururka sariflayaasha iyo shariikadaha isgaarsiinta ee telefoonada laga isticmaalo lacagta ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen sarifka lacagaha qalaad iyo adeegsiga shilinka somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle gudoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan cali daahir ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey iskubedelka lacagaha shilinka somalilan iyo doolarka ama lacagta qalaad uu isbeddel ku yimid islamarkaana isbeddelkaasi uu ka dhashay markii ay dad badani sarifka lacagaha qalaad iyo iskubedelka shilinka somalilan ay dhinaca moobilka ka isticmaalayeen iyagoo oo raadinaya dhammaantood doolar sida uu hadalka u dhigay shilinkeenii jamhuuriyadda somalilan qiimihiisii uu taagnaa ee lagu iibsanayey waxaad ka dareemaysay inuu hoos uga yaro dhacay iyadoo oo runtii duruufo badani jiraan marka inaannu dib u eegno dib u qiimayno duruufaha jira ee soo kordhayna aanu xuluushoodii isla eegno ayaa shirkaasi daarnaa anigoo runtii aada iyo aada uga mahad celinaya hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo guddida heer qaran ee runtii wakhtigooda qiimaha badan soo siiyey inaynu ku eegno shilinkeenna iyo dardargelintiisa isticmaalkiisa gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa geesta kale farta ku fiiqay inay muhiim tahay in la isticmaalo shilinka somalilan sida uu sheegay gaar ahaanna adeegyada ay ka midka yihiin waxbarashada iskuulka fiiga ka qaadaya ardayga iyo kombaniga bixinaya biilka ka doonaya macmiilkiisa haddii intuba ay ku saleeyaan adeegyada iyo iyoiyo adeegyada ay iibinayaan hadday ku saleeyaan doolar dee shilinku wuxuu noqonayaa mid aad markaa adigu khaanad ku riday markaa shirarka iyagana waxay daarnaayeen inaanu bulshada ugu baaqno waajibna ay tahay isticmaalka shilinka jamhuuriyadda somalilan waxaanu u soo jeedinaynaa qof kasta oo sifo aan sharci ahayn runtii sistamkaa ku gala amba wax kaga doona in isagana tallaabo laga qaadi doono waananu haynaa waananu ognahay runtii tallaabaana laga qaadi doonaa maanta wixii ka dambeeya dhinaca kale guddoomiyaha ururka sariflayaasha somalilan ee wada jir cali cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay ku hadlaya magaca ururka sariflayaasha somalilan sia runtii aad iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa kulankan maanta waxaa kulan aad iyo aad qiimihiisa u leh sia runtiina urur ahaan waxaanu aad iyo aad usoo dhaweynay wax badan aan ka kororsanay muhiimadduna waxay tahay ugu muhiimsani in shilinkeenna tayadiisa kor loo qaado waxyaalaha soo gala ee maalmaha dambena meesha looga saaro maalmaha dambe waa ka warhaysaanoo sarafkii dee stable weyn badan inuu ahaa alxamdulilah marka waddamada shaarka la eego inaageen badan bay noo deganaa laakiin maalmaha waxoogaa baynu yaro dareenay dareenkaa yaree soo baxay dartii ayay waxaasoo madaxa isugu timi si ay u ilaaliyaan inaan wax dheeliya ku dhicin oo lacagteenna iyo shilinkeennu u aad u tayeysanaado aadna ugu mahadsanyaysay runtiia ka ururahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa maalmaha dambe insha allah waxaan filaya inay hagaagi doonto bulshadana waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in shilinkoodu uu yahay shilinka haddii ay ku shaqaysanayaan iyagoo kaa ay leeyihiin shilinka qarabkooda ee dowladda ku yihiin uu kaa yahay wasiirka maaliyadda ee somalilan dogtor sacad cali shire ayaa isaguna tilmaamay sida ay hay-adaha maaliyadda ee guud ahaan somalilan mid gaar loo leeyahay iyo mid xukuumadeedba uga wada shaqaynayeen sugnaanshaha sarifka iyo iskubedelka lacagaha kala duwan maalmihii ugu dambeeyey koror ayaa ku yimid isbeddelka lacagta gaar ahaana shilinka somalilan oo hoosu dhac uu ka muuqdo iyadoo boqolka dollar uu cagacagaynaya hal milyan oo shilinka somalilanna khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday qoys soomaaliyeed oo al-shabaab u sameeyey akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan warbixintan ku saabsan arintaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka al-shabaab islamarkaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaallay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta laga soo saaray go-aankii ugu dambeeyey waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud maanta ay taariikhdu tahay bisha maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay iyo kaasoo eedeysanaya likeyin kow dembiile xasan cismaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka faqradiisa labaad lala akhriyo odobaatyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka siddeed labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqadiiyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollar saddex waxay sidoo kale dembiile xasan cismaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqadiiyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollarka maraykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa saddexiyo toban sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan kun oo dollar afar waxay dembiile faadumo xasan cusmaan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqada iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay dembiile xasano awees qaasim ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka siddeed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqada iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay dembiile aamine cabdulaahi abunuur ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka siddeed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga xukunkan ciddii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman intuu sharcigu tilmaamay xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo al-shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay toddobaadkan arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in uu uga hadlo waxaa ka mid ah khilaafka bariga dhexe iyo xaaladda ukrain iyo arrimo kale wariyaha v o eda ee aqalka caad anita bawel ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada kulanka uunga ka dhacayo ee new york xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta noo haya khudbadda madaxweyne biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah khudbadda biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hogaamiyeyaal ee sannad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobey khudbadda madaxweynaha maraykanka ee sannadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah sida ay sheegtay safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobey linda thomas greenfield
but this UNGA could not come at a more critical and more challenging sanad kasta moment.
waannu ka The list of hadalnaa crises laakiin and conflicts that shirka demand sanadkan attention waxa uu and ku soo action beegmayaa xilli only seem to xasaasi ah grow oo adag and grow.
liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaar ah iyo in laga qaado tallaabo kama dambays ah waa sii kordhayaan liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta khaza mowqifka maraykanka lama jaan qaadayo inta badan golaha kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyey qaraar ka dalbanaya israa'iil inay soo afjarto dagaalka iyo qabsashada dhulka falastiin ee muddada sanadka ah socota maraykanka ayaa ka mid ah afar iyo tobankii cod ee maya ku diiday qaraarkaas taas oo linda thomas grenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah falanqeeyayaasha waxay filayaan in biden uu ka hadlo taageeradiisa israa'iil iyo ukrain khudbaddiisa sannadkan waxaana ay muujinayaan labadaasi khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabaynayo madaxweynenimadiisa maraykanka sida uu faahfaahinayo jim kesler oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee thedway With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control?
xaaladda bariga to a dhexe regional waa xaalad war.
adag oo waxa ay arrintu maraysaa If anybody heer ah thinks sidee that ayaad ugu conflict will sii go dadaali down, kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uunu khilaafku isku beddelin dagaal gobol waxaan filayaa inay tahay mala'waal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona iyada oo dagaalka xamaas iyo israa'iil uu ku dhow yahay sanad waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad boqol qof ay weli ku jiraan gacanta xamaas aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaadho xabad joojin u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas jim kesler oo ka tirsan xarunta thedway waxa uu sheegay in madax badan ay biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbaddiisa sogootinta maadaama uu ku guulaystay in uu dib u soo dhiso xulafada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah There is a lot of affection for him out there in most waxaa nations, jira of course, jacayl there's a few badan where there oo is loogu not.
hayo adduunka intiisa badan dabcan waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa khudbaddiisa ka horjeedin doona golaha loo dhan yahay qaramada midoobay maalinta beri oo salaasa ah
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sharci dejiyaasha labada xisbi ee maraykanka ayaa ku baaqay in la qabooji- in la qaboojiyo muranka kulul ee siyaasadeed ka hor muddo lix toddobaad ah doorashada madaxtinimo arrintan ayaa timid kadib markii iskuday dil oo sida cad lala damacsanaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo isaga oo ku andacooday in soo galootiga u dhashay waddanka haiti ee ku sugan gobolka ohaayo ay xayawaanka la rabaayadaysto cunaan arrintaas oo bulshadaasi dhibtay wariyaha v o e da araash arabasadi ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isu soo bax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay iskuday dil isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa trump uu ku eedeeyey jo biden iyo kamala harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin hadal lagu daabacay websayte-ka aqalka cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kamala harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay iskudayga dil iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyey hindise sharciyaad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldaraysteen ilaalada trump ee iskudaygii dil ee koowaad ee gobolka bensilvaniya xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa iskudaygii dil ee trump iyo waxaa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan iyadoo mudanayaasha guddigan hormuudka u ahi ay axaddii shalay hadleen waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeennii waxaa si weyn u saameeyey arrintan hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan dib baad u gocotaa markaa ayaad tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin sidaas ayaa loo qaatay loona arkay marka waa inaad ka taxadartaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid mudana jason crow oo dimuqraadi ah ayaa isna arrintaasi ka hadlay There's something that's happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say waxaa things.
jira farqi weyn oo u dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka taas oo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegto in arrintaasi ayna meel ku lahayn bulshada maraykanka dhexdeeda xisbigaa doonta ah haweh waa inaanu qofno sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadal ku kicin dhinaca kale donald trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xidhiirta in soo galootiga dalka haiti ee ku sugan springfield ohio ay cunaan xayawaannada ay dadku rabaayadaystaan sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada springfield oo labaduba jamhuuri ah inkastoo arrintan trump ayna sheegasho dhaafsiisnayn haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer hayti oo iyagu handadaad la kulma waa kan mid ka mid a dadka bulshada Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it scares maadaama aan reer hayti nahay markii war sidan oo kale a warbaahinta lagu faafiyo wuuna cabsi gelinayaa nolol wanaagsan uunbaan annagu halkan ka doonaynaa waa kan qof kale oo isna bulshada hayti ka soo jeeda nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi nacaskaagan reer hayti ka dibna middi ayuu igu qabtay iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayey in hoos loo dhigo hadallada kulkulul haddana labada olole suxun bay isku weeraraan waa kan tartamaha jamhuuriga donald trump If Kamala Harris is reelected, she will kill the American dream forever.
haddii kamala harris dib loo soo doorto xorriyadii maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa wax qabad uma laha xilka madaxtinimo laakiin ma doonayo inaan ku qallabsanaado ma qaban karayso xilka madaxtinimo waa kan isna tim walls tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga We got folks running as Republicans for governor that are proud to refer themselves as Nazis.
waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee shanta bisha nofembar
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay ciidamada militariga israa'iil ayaa maanta oo isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah ku qaaday koonfurta dalka lebnaan iyadoo ay maalmahanba socotay xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa israa'iil iyo ururka ama jabhadda xisbullah ee iiraan ay taageerto saldhigooduna yahay lebnaan maalmahan waxaa jiray cabsi laga qabo dagaal hor leh oo gobolka ka qarxa war ka soo baxay militariga israa'iilna waxaa maanta lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ilaa iyo saddex boqol oo goobood oo ku yaala gudaha dalka lebnaan sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa warbixin ay v o e da dagaalkaasi ka qortay milatariga israa'iil waxay sheegeen inay weerareen in ka badan saddex boqol oo bartilmaameed oo gudaha lubnaan ku yaala halka wakaaladda wararka ee lubnaanna ay sheegeen in duqaymo culus ay ka dhacayeen gobollo badan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil ayaa fariin maqaliyo muuqaala oo uu soo diray ku sheegay in ciidamada israa'iil ay u dhaqaaqeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen calaamado muujinaya in xisbullah ay isku diyaarinaysay inay weeraro gantaalo ah oo hor leh ku soo qaado dhulka israa'iil master hagaari oo ah afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa sheegay in xisbullah ay ku adkaysanayso duulaankeeda dhinaca gantaalaha diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo hubka kale ee ay meelaha rayidka ah ee israa'iil ay ku soo ganayaan waxaana uu sheegay in israa'iil ay kula talinayso muwaadiniinta reer lubnaan inay ka guuraan goobaha ay ku sugan yihiin xisbullah difaaca cirka ee israa'iil ayaa sidoo kale qabtay diyaarad aan duuliyo lahayn oo saaka subaxnimadii hore soo gashay hawada israa'iil sida ay sheegeen mucaaradka islaamiga ah ee ciraaq ayaa iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay israa'iil leedahay korukaca xiisada dagaal ee ka socda xadka israa'iil iyo lubnaan u dhexeeya ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee state departmentku waxa ay ka soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo cusub taasi oo ku aadan inay ku boorinayso muwaadiniinta maraykanka ah ee ku sugan dalka lubnaan in ay si deg deg ah uga baxaan iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ganacsiga inta ay weli haystaan ikhtiyaarka ay iskood uga safri karaan dalkaasi xusbullah iyo ciidamada israa'iil ayaa isweydaarsaday boqolaal gantaalo ah axaddii shalay halka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahuna uu ballan qaaday inuu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadanayso si uu u soo celiyo ammaanka waqooyiga israa'iil netanyahu waxa uu sheegay in israa'iil maalmihii lasoo dhaafay ay xisbullah la beegsatay dhirbaaxooyin xidhiidh ah oo aanay weligood hore u arag sida uu sheegay kuwaasi uu ku tilmaamay fariimo ay uu dirayaan si ay u joojiyaan duulaamada ay halkaasi ka soo qaadayaan xisbullahna waxa ay sheegtay in weeraradan ay soo qaadayeen maalmihii ugu dambeeyey ay kaga aargudanayaan weerar ay israa'iil ku dishay hogaamiyeyaashii militariga ee xisbullah ee dhinaca bayruud jimcihiina dhaafay halkaasi oo xisbulla ku eedeeyeen israa'iil in weeraro qaraxyo ah oo meelo fog ay ka hagayeen ay u adeegsadeen dilka saraakiishooda gudaha lubnaan halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan laba iyo soddon qof kumanaan kalena la sheegay inay ku dhaawaceen
mahadsanid sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi ay v o edu qortay noo soo jeedinaysay halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o e haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan uga hadli jirnay xaaladaha iyo sheekooyinka qurba joogta waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda magaalada toronto xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada marka laga soo tago gobolka ontario ee dalkan kanada albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhallinyarada soomaalida marka laga soo tago gobolka ontario si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhallinyarada waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi kaahiye dhuubow wuxuu madax u yahay ururka canadian multiple service center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka albeerta gaar ahaan magaalada edmonton sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay sidoo kalena wuxuu ururkoodu qayb ka yahay wacyigelinta dhallinyarada waxaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada edmonton ee gobolka albeerta wuxuu ugu horreyn ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan walaal xuseenow ee horta dhibaatadan dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo oo sanado ee sanadba sanaday ka daran tahay sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay ee qoysaska soomaaliyeed oo oo ku sugan guud ahaan dalka canada ee soo wajahda gaar ahaan gobolkeena alberta dhalinyarada badanaa soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay iyaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuca ka ah wadanka sida daroogado kale mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gaangistaro ah oo maaragtay ay ku biiraan taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraasaynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno qoyska markii kala jab uu jiro aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meesha ka maqan yahay hooyadii xoogaha yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajihaysa waxaa markaa sabab u ah ilmihiion aysan haysanin islamarkaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog uun ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan maxaa keena midaas dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo waajahdo mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan waxaa dhacda mathalan nin dhalinyarada soomaaliyeeda la dilayaa dhalinyarada kala taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asiga u imaanayso asigiina ay mataqaanaa noqonayo in asiga naftarkiis la ugaarsado faamilkiis la ugaarsado marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaanaa markaasuu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftarkeedii ka weydiisay booliiska wuxuu ku leeyahay annaga hawsha way socotaa marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay ay difaaca ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay media la hadlaan ay dhahaan anaga dhibkaasaana haysto runtii waxaa laga yaabi lahaa in maaragtay wax laga qaban lahaa dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horreyso shaqola'aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah dunye nuur oo madax ka ah ururka the african canadian civic engagement council oo fadhigoodu yahay magaalada edmonton ee gobolka albeerta waxayna ka shaqeeyaan arrimaha dhallinyarada waatan duniya oo xilli sii horreysay iigu warramaysay qadka taleefanka ee magaalada edmonton badanaa dhalinyarada aa la shaqeeyo oo maxkamadayaasha oo la shaqeeyaa caawiyo iyo communityyaasha iyo employmentyaasha waxay ka mid tahay u badan tahay soomaalida dilidda albertan ee edmonton horta wiilalyaal madow badanaa la dilay laakiin soomaalida ugu badan waxa oo la dilay so communityga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan kowda inay dhahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga you know dhibaata root cause aa la dhahaa in english maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso aniga fikirkayga waxaa waaye raa'igayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo you know dhibki badan oo dadka arkeen ay you know canada just way imaadeen and runtii ma ka hadlin and traumada meel kastee naga qabsate and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo ay meel kasta ay aadaan shaqayaashana opportunity la siinin so waxaa waaye communityyaasha inay u kacaan ee isdhahan sidee iskugu xirnaa you know sidee wax u sameynaa masjidyaasha you know programyaal badanay sameyn karaan oo just dhalinyarada ka mid ah dunye nuur ayaa qabtaa inay habboon tahay in bulshada soomaalida gaar ahaan ururada ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhallinyarada ka hor intaysan dhibaatadu dhicin ani horta waxaa is dhihi lahay markaa soomaaliya gobolka alberta fiiriyo communitygeenna waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan samayso oo isku xiran fundraiser waa ku fiican nahay dad oo waxaan nahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo you know badanaa you know bini aadanka oo soomaalida ah wax kastay maraan annaga dhan waa u damqanaa and even subxaan allah wiilashii soomaalida markii halkan lagu dilay dadkii oo duugay oo lacag familiga u keenay oo familiga caawiyey waa communityyaasha oo soo istaagay somali community organization ka mid ah iyo masjidyaasha ka mid ah laakiin waxaa la rabaa markii oo dhibaato dhacda bes in lasoo istaago ma la rabo waxaa waaye dhibaatada in oo laga hor imaado and dhibaatada inaan si fiican u sharaxno an aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdhihii iyo hooyayaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi naxtinti iyo shooki oo laga soo qaaday horta faamilayaasha inay weli ka hadlaynin ayna ayna bogsanayn oo communitygana si fiican weli programyaal oo strong ah dhigaynin so community kasta wuxuu ku fiican yahay an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aa is wada caawino aa isku xiranno marka laga soo tago arrimaha dhallinyarada sidoo kale ururada soomaalida ayaa qabta adeegyo kala duwan waa kan mar kale kaayodhowgow
hay-adda canadian multiple service center waa hay-ad bulshadeed oo adeegyo kala duwan bixisa adeegyadaasoo isugu jira in dadka wadanka ku cusub loo adeego lagu soo dhoweeyo oo wadankii maaragtay say ula qabsan lahaayeen xortu waxbarasho u geysan lahaayeen ayna maaragtay ugu faa'iideysan lahaayeen inay la jaan qaadaan la qabsadaan wadanka caruurtoodii maaragtay iskoola ay geeyaan ayagiina iskoola aadaan mise shaqooyin mataqaanaa qaabkay ku heli lahaayeen ayna u kasban lahaayeen maaragtay khibradda kanadiyaanka adeegyo badan kalaa jiro oo ku saabsan dhalinyarada in la wacyigeliyo aysan noqon dhalinyaro oo maaragtay wadankii ku baaba'ay badanaa dhalinyarada soomaaliyeed sidaad ogtahay meelaha ay kala joogaan dhibaatooyin badan baa soo wajahda taas keliya kuma eka dadka keliya ku cusub dad waxaa jiro oo muddo dheer joogay haddana ay ku adag tahay noloshii maaragtay ayaga naftirkoodii waan caawinayo sida ugu fudud adeegyada ayaga ay xaq u leeyihiin loogu raadin kara ayaan ugu raadinaa waanu isku xirnaa ayaga iyo dowladda ayaan inta badan u dhexaynaa waxaa kaloo taas sii dheer barnaamijka dadka da-da ahoo oo waayeelada in ayagana mataqaanaa adeegii loo fidiyo ah in guryaha markay keligooda kusoo haraan oo kale inay noo yimaadaan barnaamijyo u qabano isku xir bulshadeed u sameyno iyo qoysaska khilaafaadka badan soo dhex gala badanaana inaan ka xalino mise meelaha oo maaragtay lagu caawin karo aan u dirno dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada ay wadaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen ul xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay xuseen nuur xaaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waday guluf ka dhan ah al-shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana doodda igala qaybgalaya korneel yuusuf xuseen dhangad iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey korneel yuusuf bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eeda iyo saaxiibkayga dooddaygula jira dhammaan waa salaamaya salaanta islaamkaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee wadankan ka jira waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqaynayey dowladda maanta jirtana waxay ku guulaysatay in dhul fara badan oo cadowga uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyey ay fursad u waayeen inay gaaraan inay tagaan in dowladdaanu maanta ay xorayso lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la ysku hallayn karo lagana bilaabo ilaa iyo labada kun iyo labaiyo labaatankii halgankaasi waa socday haddana meelihii ugu dambeeyey oo gabagabada ahayd baa la marayaa bulshada soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan lalana shaqeeya dowladda maanta jirto oo aan odhan karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd runtii arintaasi waa arrin ee bulshada soomaaliyeed ay wada og tahay sheekh nuur dowladda adeegyadii la filaya ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xoreeyey aad baad mahadsan tihiin laantaaf soomaaliga v o eeda iyo dhammaan dhageystayaasheenaba aad baan idiin salaamayaa korneylka dooda igula jirana waa salaaman tahay kornaale waxaa weeyaan horta haddii la yidhaahdo waxqabadka dowladda oo deegaanadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey oo in muddo aba ilaa laba kun labaiyo labaatankii xilliga xukuumaddan ay saaxadda mimbarka soo kortay wixii ka dambeeyey waxqabad haddii la yidhaahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyey hadday degmo tahay hadday gobol tahay ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa waxaana isleeyahay dee waa sax oo sida korneylka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadejiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshadoo dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey dowladduna inta ay shaqaynaysay oo runtii muddo ahoo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado hase yeeshee de waxbaa xagaldaac baa jira xagaldaacaasna meeshuu ka jiro ma aha ma aha bulshada ma aha waa dhinaca dowladda maxaa yeeley meesha markii la qabto dowladdu inta badan laba dhinac bay iska saaran tahay oo waa dhinac military iyo awood dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii waay dhinacii maamulka inuu daadejiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midi ay difaaca wadanka u xil saaran tahay oo gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoora ay hoos tagaan waa in ummaddii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo waxaan ognahay korneylkuna wuu ogyahay laftiisu ee in meelihii laga xoreeyey qaarkood ay ka soo ifbaxeen in qabaa'iladii qaarkood isdilayaan in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadejinin oon garsoorkii meesha la geynin oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin taas baa aniga ii muuqanaysa waana midda aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiinin dadaal waa la sameeyo iskuday waa la sameeyey waana jecelnahay in isku daygaas la sii wado hase yeeshee meeshii loo baxna lama gaarsi haddii aan dib kugu soo noqdo ee cornel yuusuf waad dhegaysanaysaa sheekh nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyay adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filaya inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda sheekh nuur Ah, runtii een, saaxiibkay een, nuur sheekh waa mahadsan yahay een, fekerkiisana haddii xor buu u yahay laakiin arrintaa waa ku kala aragti duwannahay een, runtii wax badan bay dowladda maanta jirtaa ay qabatay waxaa ka mid a waxyaalaha ay qabatay in dhul aad iyo aad masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyey cadowga khawaariijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka telinayay sida shabeellada dhexe gobolka hiiraan gobolka galgaduud iyo gobolka mudug dhammaan afartaa gobol iyo een, afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey dowladda maanta jirta dowladaan ahayn oo gaartayna ma jirto een, waxqabadka dowladday ka mid tahay waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyey nidaamkii booliiska nidaamkii maamul ee maamulkii shibilyaanka ahaa ee wadanka ee de- tuulo walba iyo degmo walba ee lahayd waxaa laga hirgeliyey een, runtii meelo badan oo cadowga khawaariijta biyaha laga cabi jiray oo ceelo lahaa oo ay cadowgu burburiyeen een, dib u dayactir baa lagu sameeyey wadooyin baa la sameeyey dad badan oo xagga humanitarianka ama ee, runtii macaawamooyin la gaarsiiyey baa jira wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay een, runtiina wixii dhimanna baahida biniaadanku wax la soo koobi kara hal mar ma ahan laakiin wixii dhimanna qorshaheedu miisku saaran yahay marka lama oran karo dowladdan wax ma qabo haye sheekh nuur ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal wado ee marka la eego muddada howlgalka uu socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay Eh, waad mahadsantihiin Eh, horta cornelo waxa weeyaan eh, dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo oo waxa weeyaan dowladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u samayso ay wax daadejiso oo sida aad la socotaan horta sideedaba waxaa jirta eh, haddii la yidhaahdo adeeg baa la gaarsiiyey fokiska ugu horeeya oo bo- oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxaa weeyaan garsoor baa meesha ka jira waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan in awooddii garsoorka ay tagto maalmaha garsoorka waa laba qayboodoo midna waa qaybta sifiliyanka ah midna waa qaybta een, ciidanka iyo caskariga awey qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weeyaan een, ama ciidanka dhexdiisa ha noqoto oo isku dhacay ama qabaa'ille iyo wax isku dhacay ha noqota ama kooxaha khawaarijta oo laga soo qaqabanaya ha noqote laakiin dacwadii iyo qaybtii sifiliyanka ahayd iyo maamulkii baa u baahan in laga hirgeliyo deegaanada oo tabashada ay deegaanadu qabaan de waa wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafee waxyaalihii qaanuunka uu xarimayey oo dalkan qaanuunkiisa waxaa ka mid ah xarun dowla meel aan ahayn inaan dacwad loo tegi karin garsoor inaan loo doo- doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degma ha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxaa mamnuuca oo qaanuunka soomaaliya ku qoran oo lixdan iyo labadii la qoray inaan loo dacwo tegi karin meel ay dowladdu astaysay meel aan ahayn haddii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqot- noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dowladaha hoose unbaa dacwad loo tegi karaa laakiin in kooxa khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago taas horta waa wax dhaliilahoo muuqata waana xagga dowladdayna ka imaanaysaa ilaan markii la yidhaahdo kooxaha khawaarijta dad cadaalad u doonteen markii la yidhaahdo fokiska ugu horeeya waa inay soo baxdaa dowladdii meesha cadaalad kamayna hirgelin maxkamad gobol lagama dhisin maxkamad degma lagama dhisin taas weeye ujeedkaygu iyo dowladdu wax ma qabanin hada anigu ma dhahayo mana dhihin waay marka een, corneille horta ee, taas weeye fokiskaygu waana in maaragtay in wax la- horumar horumar la gaadhsiiyo dalkan oo dowladnimadiisa la daadejiyo midaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan ka leeyahay haye cornel yuusuf Ah, runtii saaxiibkay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Een, aragtidiisana sidii horey baan u sheegay een, wuu ku mahadsan yahay Een, laakiin saaxiibkay haddaan ar- aragtidiisa kala qaado oo aan dhowr meelood ka fiiriyo marka koowaad waxaanu isla qirnay oo uu igu raacsan yahay in dowladdu intii loo badnaa intii loo baahnaa ee deegaamada baahidii ka jirtay intii badnayd inay qabatay saaxiibkii arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka sidaan ka warhayno nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin nidaamkii garsoorkuna carada xiriir buusan saaxiibka ila lahayn baan u malaynayaa nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa waana shaqaynayaa midkii ciidamadaa shaqaynaya waxaynu aragnaa maalin walbaba askari askari dilay oo goobtuu ku dilay maxkamad lagu saarayo sharcigana la waafajinayo arrimihii sharci arrimihii kale oo madaniga ah iyo maxkamadihii madaniga ah way joogaan ayadana saaxiibka intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo waxaan kaloo saaxiibka rabaa inaan xasuusiyo nuur sheikhow adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno dalkaanu dal burburay buu ahaa wakhti badan baa dibudhiskan waddankaanu soo socday kuma dayan karno dowladaha maraykan iyo reer yurub iyo dowladaha horumara ee subar baawariska siday wax u qabtaan inaad wax uma qaban karno marka markaynu eegno xaqiiqatan tabarteenna iyo dowladnimadeenna iyo dibudhiska waddanku uu ku socda markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu odhan karnaa dowladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay dadka gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyena dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey sida garsoorkii ee nidaamkii kaleeto oo isteeshimadii iyo xarumihii booliiska nidaamkii kaleeto maamulkii kaleeto oo sibiliyaanka ahaa adeegyadii kaleeto oo asaasiga ahayd oo kaleeto aan horey usoo sheegana waa laga hirgeliyey sidaa darteed nidaamka dawliga in loo hambaliyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada soomaaliyeed iyo dhegaystayaalkaba intaasaan ugu baaqi sheekh nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka islamarkaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda maxaa la gudboon dowladda federaalk ee soomaaliya waad mahadsantihiin dhammaantiin horta waxa weeyaan gebagabada waxaan isleeyahay waxa ugu habboon oo dowladda soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo bulshada meeshaas ku nooli baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dowladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqotee horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin laakiin si ayna wixii isku dhaxyaac u noqonin ama gaabis usoo bixin ama cadowgii mar labaad ayna jaanis ugu helin waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya waxa ugu boontay oo ugu muhiimsan waddanku dowlad buu leeyahay dowlad shaqaynaysa oo instituushanadeedii iyo xarumaheedii ay shaqaynayaan bay leedahay isla degmadaas la xoreeyey ama deegaankaas laga xoreeyey inay sida ugu fudud tiimamka markaas liidariska u ah ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama mucalimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bila qaadanaya in horey laga siiyo oo hadday garsoor tahay hadday cadaalad samayntii ummaddaas tahay hadday tahay adeegyadii bulshada dad gaarsiiyo oo loo layliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimadda intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay tiyo arrimaha diinta oo stateka joogtay oo maaragtay maamul goboleedka joogtay inay tababar u furto tababarkaas baa bulshadiina anfacaya ilaan waxaa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha khawaarija intaasoo sana fikir khaldanay ku shubayeen markii intii lasoo qaado caasimadda la keeno tababar dhowr bilooda la siiyo la yidhaahdo deegaankii ka hirgeli mabaadiidaas dowladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dowladdu ku shaqaysaaya raac la yidhaahdo markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya marka waxaan is leeyahay dowladda tallaabooyinka ugu muhiimsan oo ay qaadayso deegaan walbo laga xoreynayo dadkaas meesha xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay korneyl yuusuf xuseen iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo
nabadgelyoabukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa wararkii cayaaraha toddobaadka oo uu isugu kaay soo ururiyey mahad cali xidir
fiican oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimier liaga seer-ada talyaaniga laliigaha sbain iyo bundisligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan awes foos manchester oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united burhaan cali macow oo kamid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo muuse cabdi cabdulle oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha ee gol dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester city waa mahadsan tahay mahadow haweenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray kulan aada u xiiso badan oo loogu magac daray super sunday arsenal iyo sidoo kale mancity dhinac kale guardiol iyo arteta ciyaareen kulankan wuxuu ahaa kulan biggema taageerayaashu ay indhaha ku hayeen sidoo kale jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta iyadoona kulankaasi laba gool iyo laba gool uu kusoo dhammaaday xilli kooxda kubadda cagta ee arsenal toban ciyaartooy ay ku ciyaarayeen kadib markii laga saaray wiilka reer belgium ee lagu magacaabo tarzadkaasi oo qal sameeyey waxyaabihii kulanka laga bartay waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee arsenal ay adkeysi ay sameeyeen weliba xilli dambe sagaashan iyo toddoba daqiiqa ayaa la bareejeeyey arteta weli wuxuu muujinayaa in markaas sidoo kale horyaalka uu ku guuleysan karo kadib markii bandhigii uu kusoo sameeyey in kooxda kubadda cagta ee city garoonkeeda ugu tagto weliba ay gool ay kaaga hormaraan oo laba a ugu bedasho waa wax markaas sidoo kale u baahan awood sidoo kale laacibka lagu magacaabo rodri ayaa kulanka dhaabac soo gaaray iyadoon aan ognahay in markaas sidoo kale kevin debrun uu kulankan markaas sidoo kale uu seegay marka habeenkii xalay ahaa kulan big game ah ayaa markaas sidoo kale la daawaday weliba daqiiqadaha markaasi dheeriga ahaa ee arsenal loogu bareejeeyey waxaa laleeyahay ciyaarta oo mar hore dhammaatay ayuu garsooraha isku sii dayay inuu ciyaarta sii wado marka waxyaabahana laga bartay mar kale arsenal waxay muujinaysaa inay horyaalka u dagaalami karto weliba la xifaaltami karto kooxda city iyo liverpool oo sanadkan markaas sidoo kale bandhigkooda uu yahay mid aada u wanaagsan waa mahadsan tahay burhaan waxaan siinayaa foos kooxdaadii manchester ahayd toddobaadkan barbaro ayay gashay markaa fiirayso maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta ee man united aadaa u mahadsantahay walaalkee manchester united iyo crystal balace eber iyo eber mar kale aan kusoo horkufay crystal balace weli waa ku dhibanaya garoonkan ciyaar aniga saddex dhibic aan qaadan karin ayaa dhibic kusoo qaatay manchester united aaday u fiicneed horta banooni ahaan manchester oo banooni ciyaarays daawaday goolhayahan everton ee manchester ka tegay aa ila ciyaaray henderson manchester kaambid hore iidaa fiicneed banooni ahaan fursad ahaan wax walba iidaa fiicneed saddex gool oo clear ayuu iga badbaadiyey oo garanaajo iyo dalakti iyo sidii kale ninkii kale bruno ayuu iga badbaadiyey manchester united waxaa u malaysaaba goolasha markaa hor u socodba male tiimka ciyaarta aada u fiicnaed manchester baruno kale galabta dhaqaaqiisa iyo fursadaha uu awuuraya aada u fiicnaa galabta baruno ceeb ma leheen sidoo kale ama diyaalo galabta sidoo kale xidigaha aadka u firfircoonaa manchester ayuu ku jiray sidoo kale dhexda ninkii kobi mano ahaa ayaa ku xarakeeyey kambida hore markaa eegtid sidoo ugu raaxaystay crystal balace crystal balace manchester united inaysan goolal badan ka dhalin kubadaha contraataga oo keliya ayay ku gaadaysay afartan iyo shanta daqiiqee hore ciyaarta markaa eegtay ericson oo kusoo bilaabay ericson ma xumeen kambid hore markaa eegtid inkastoo kambid dambe aan la arkin haddana markaa eegtid tiimkan waa tiim xoog badan xoog ku ciyaarta kubadahan contra ataga iyo boobka aad ugu fiican ugaardiya haysataa oo nin dagaalyahan ah iyo cobimano dhexdaa isla dhig rashford iyo ama diyaala labada garab iyo saar garanaajo bedeloo ku fiican yahay garanaajo kubadiisa hadaarati bedeloo ku fiican yahay marka manchester united maalinba siyaa noola dhahaa anaga nin guushaba noo diidan ah old trafford noo fadhiyo sababtee ku farxi kartaa haddaad taageero manchester tahay ma farxi kartid tanhaag intuu kuu joogo adi maba farxi kartidba haddaad taageero manchester tahay waa mahadsantaa foos muuse toddobaadkan kulamadii dhacay marka laga tago arsenal iyo city iyo man united sidoo kale liverpool iyo chelsea ayaa iyaguna guulo gaaray maxaa ka dhihi karnaa kooxahaas kulamadii ciyaareen waa mahadsantahay saaxiib runtii kulamadii min liverpool ilaa iyo chelsea waxay ahaayeen guulo muhiim u ahaa labada kooxoodba gaar ahaana kooxda chelsea oo siisankii ama xilciyaareedkii lasoo dhaafay aad ay uga liidatay liverpool qudheeda kulamadii ugu dambeeyey xilciyaareedkii hore aad ay ugu jajabnayd saameyn ayayna ku yeelataa la dhihi karaa bixitaankii macalimo yordan clob marka si kastaba guulaha ay gaareen labada kooxood oo weliba min saddex gool ay ku badiyeen waxay ka dhignayd guulo muhiim u ah islamarkaana wax ku ool u ah labada dhinac chelsea hadda kaalin fiican ayay kaga jirtaa kala sarraynta horyaalka sidoo kalena liverpool iyaduna kaalinta labaad ay ku jirtaa waxaana labada kooxoodba ay yihiin laba kooxood oo rajo fiican ka leh e b l-ka hadda gaar ahaan kooxda uu ka tegay macalimo clob oo laislahaa slood muxuu ka bedeli karaa liverpool oo la ogyahay awoodeeda premier leaga iyo sida ay uga baahan tahay in koobab kale oo badan ay qaado waxaa kale oo xusid mudan in chelsea isbeddelka ay samaysay ay ku dhici waayeen kooxo badan oo suuqa lacag badan geliya oo ay ka mid tahay manchester united dhaqaalo badan ayay suuqa geliyeen haddana waxa ay la yimaadeen chelsea xitaa way la imaan waayeen waa mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka isku soo duub horyaalada itali iyo sbain iyo kulamadii xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay mahad aada u mahadsan tahay haddii aan ku bilaabo horyaalka liigaha wadanka sbain aada u xiiso badan yahay waliba toddobaadkan labada kooxood ee faaltame ee barcelona iyo waliba real madrid guulo waaweyn ayay gaareen barcelona ayaa hogaaminaysa oo sideed iyo toban dhibcood ayay leeyihiin halka real madridna afar iyo toban dhibcood ay markaasoo kale leeyihiin labada kooxood toddobaadkan waxay qaateen toddobaad aada u wanaagsan kalel empembe shabaqa ayuu soo gaaray sidoo kale roberto landiska laga yaaban yahay oo lix kulan lix gool ayuu sidoo kale dheliyey dhinaca kale horyaalka zere eda dalkaasi talyaaniga isagana aada u xiiso badan yahay toddobaadkan waxaa la ciyaaray derby milan oo ah kulan aada u xiiso badan inter milan iyo ac milan ayaa ciyaaraan weliba ac milan ayaa laba sano kadib waxay kusoo adkaatay garoonka inter milan ama kulamada loo yaqaano derby delamontanino oo markaas sidoo kale kulan aada u xiiso badnaa ahaa christan polosig iyo weliba meteo gabio oo siddeetan iyo sagaal daqiiqa goolka guusha u dhaliyay ayay kaga mahad celinayaan zere eda talyaaniga sanadkanna isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa marka loo fiiriyo kulamadii la ciyaaray torina hogaaminaysa napoli labaad iyo dineso halka inter milan iyo ac milanna markaas sidoo kale lixaad iyo toddobaad ay ku jiraan aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilo wanaagsan
wararkii dhinaca ciyaaraha iyo xidir ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa codka fanaanka ismaaciil danan iyo heestiisii jalleeco
jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida jiboodee juuqsaliida jiidhacoodee jalaqsa samida wajalbeeb wacanjaar la iida wanjiboodee juuqsaliida jiidhacoodee jalaqsa samida wajalbeeb wacanjaar la iida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharata samida wajallecada soo jiidan ogida وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا جاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميسي جوهرة سسميدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا jallacada soo jiidan u gidaa ugu jallacada soo jiidan u gidaa kuba jarayno kuja jilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy baybi ka jeesani ado urkula jirtaa kuba jarayno kuja jilicdo kuna jeelane maad ka jeesani guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ee caawa iyo dunidana intaas ayay ku dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno dhammaan bahda v o a waxaa idin leedahay sidaas iyo cawaysi wanaagsan jeexma ii noqon cawaan ku jeclee jaalmayn waan jiranhe naftan ku jab way jaraysaayo jeexma ii noqon